habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo salaaso ah bisha disembarna waa lix sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhanood nagala socotaan bogga internetka ee v o w somaali com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida waxaa ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya oo al-shabaab ka qabsaday magaalada aadan yabaal iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrintaasi ka hadlay islamarkaana ku baaqay gargaar la gaadhsiiyo dhulka laga qabsaday shabaab waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeennii iyo degaanadeennii oo shan iyo tobanka sano oo duleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda muwaadinimo ay lahaayeen inay helaan waaya midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda
waxaa kale oo aad maqli doontaan dadweynaha iyo mas-uuliyiinta reer hiiraan oo diiday islamarkaana sheegay inaanay oggolaan doonin jidgooyo dambe oo deegaankaasi laga sameeyo
tuugadaa raalli kama nihi islaamka in la dhibo ma rabno in la dhacana ma rabno ninkii hadda wiil daalima aniga hadda midkaaya hadduu jidka galo oo la soo qabto inaan idhaa wiilkiyaa iga xidhan ciddiyaa kalena wiilkaa laysoo dee waa xaaraan
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida shixnadii ugu horreysay ee maraakiibta raashinka sida ee ka baxa dalka yukrain tan iyo markii ruushka uu duulaanka ku qaaday dalka yukrain ayaa gaadhay wadamada geeska afrika goor dambe oo isniintii shalaya raashinkan oo ahaa sarreen amaba qamadi xaddigiisa lagu qiyaasay shan iyo labaatan kun oo tan ayaa ku xidhay dekadaha magaalada jabuuti halkaasi oo looga sii gudbin doono dalka ay dariska yihiin ee ethoobiya xilli gobolka geeska afrika ay ka jirto abaar aad u daran oo keentay cuntayaraan iyo macluul meelaha qaar war ka soo baxay safaaradda ukrain ee adisababa ku taalla ayaa lagu sheegay in shan iyo labaatanka tan ee qamadiga ah ee ukrain soo dirtay uu ka duwan yahay sarreenka ama qamadiga ay qaramada midoobay ku caawinayso gobolka geeska afrika oo la sheegay in ay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f p ay haatan soo rarayso warku wuxuu intaasi ku darayaa in toddobaadka soo socdana la filayo in qiyaastii soddon kun oo tan oo kale oo qamadi ama sarreeni uu gaari doono dalka ethoobiya iyadoo shixnada saddexaad oo shan iyo labaatan kun oo tan ka kooban iyadana loo dirayo dalka soomaaliya hogaamiyeyaashii afgembiga ee dalkii suudaan ka dhacay islamarkaana ah kooxda horboodaysa dimuqraadiyadoonka dalka suudaan ayaa xalayto qalinka ku duugay heshiis la sheegay in lagu aasaasayo dowlad ku-meel gaadha oo siyaasiyiin raydi ay hogaaminayso oo ka dhalata amaba ka hana qaada dalka suudaan hase ahaatee qaybo dhowr ah oo siyaasiyiinah oo ay ku tashanayeen markii hore inay garabka ka qabanayaan ayaa heshiiskaasi sida ay rabeen aan u qaadan islamarkaana ka baxay mana jirto ilaa hadda muddo cayiman oo ay calaamadiyeen oo ay hirgelinayaan xukuumadda ay qorshaynayaan dalka suudaan oo afgembigii xukunka lagaga tuuray hogaamiyihii muddada dheeraa cumar xasan al bashiir wixii ka dambeeyeyba la daalaadhacaysay xasilooni darro siyaasadeed iyo dhaqaale xumo waxaa haatan usii raacay qiimaha miceeshada iyo shiidaalka oo cirka isku shareeray kadib markii dagaalka uu ka dhacay dalka ukrain taasi oo ah wadankii uu uga imanayay badi raashinka qamadiga heedda sarreenka iyo weliba waxyaabaha kale sidoo kalena dalka suudaan waxaa dhowaanahan ka jiray isku dhacyo beelaha ah oo ay ku dagaalamayaan deegaanada qaar dalalka imaaraadka carabta iyo yukrainna waxa ay kala saxeexdeen heshiis ganacsi oo la sheegay in uu si rasmiya u dhaqan geli doono bartamaha sanadka soo socda ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka wasiirka ganacsiga ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa warbaahinta u sheegay in imaaraadku ay dhexdhexaad ka yihiin dagaalka u dhexeeya labada dal ee yukrain iyo ruushka sidaasi daraaddeedna ay soo dhoweynayaan wadaxaajoodka iyo heshiisyada ganacsi ee u bilowda iyaga iyo yukrain heshiiskan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ay imaaraadku la galaan waddan ku yaala qaaradda yurub waxaana uu daba socdaa qorshe maalgashi oo la sheegay in uu ku baaqay madaxweynaha dalka yukrain valadimir seleneski xilli uu socdaal ku marayay wadamada khaliijka carabta bishii februari ee sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida oo aad kala socoteen v o a fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir saddexdii cisho ee lasoo dhaafayba halkaasi uga socday ka qaybgalayaasha madasha aragti isweydaarsiga ee macadka cilmi baadhista iyo daraasaadka ee heritage warbixintan waxaa gabagabadii shirka halkaasi ka soo diray wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse munaasibadii xidhitaanka ee rasmiga ahayd ee shirka sanadlaha ee lixaad ee maxadka aragti wadaagga ee heritage ayaa laga soo gebagabeeyey magaaladan jabuuti waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha jabuuti iyo soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay saamaynta adag ee isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay deegaanka sidee aan dib ugu soo celinaa wixii muddada dhibaatays aan dhibaataysna soomaaliya dhibaataa ka dhacday wadooyinkai daaraha ma burburin environmentga aan laga burburay duruufaa lagu kalifay environmentga aan gacanteena ku burburino geedaha jara dhuxul ka dhiga alwaax ka dhiga inta ka wixii oo dhan meel u xirnaa jiray u dhowrsanaa jiray halla alla alla gala muxuu halla waxay dib marka inaan ugu noqono sidaas daraaddeed waxaan ku dhawaaqay muxuu ahaay bishii oktoobar kun iyo labaatankeedii soomaalida cagaaran green soomaaliya iyagoo qabarkeenna iyo awoodeenna matabaraan guurnaa mase taakaan guurnaa hala yiri taako isuma iskuma hubna ee tabar aan guurno ninkeeda yaa waxaan baahideenna waxaan u dhaweyn laakiin hal milyan oo geed soomaaliya in lagu beero barnaamij ah ayaan qaadanay oo bilowday oo socda hadda marka ilaahay idankiis soomaaliya anigu waxaa cimrigayga ilaahay gaarsiiyey inaan soo arkay dhulalka qaarkood maroodi daaqayo oo jooga ayaan soo arkay maantana maroodi iska dhaafa sagaaro in laga helo u malayn maayo dhulkii sida uu u baaba-ay oo maxaankuda u nabaad guuray oo oo muxuu ahay lama degaannimada ugu sii socda laakiin waa soo celi karnaa sida aan shabaab isugu tagnaan soo muxuu ahay cimilada iyo hagaajinteedana waa isugu tegaynaa haddii alla yiraa waana soo celinayna madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa isna ka xoog warramay dhibaatooyinka aadka u adag ee isbeddelka cimiladu ay u geysteen dunida maanta mawduucu climate change baa la yidhaahdaa isbeddel cimilada wax adduunka oo dhan haysta weyn adduunkuna in dee dhibana ah oo climate changegan victim u ah iyo in dambiilayaal dadkii hore u maray waxay damceen in ay keliyeystaan horumarkooda wixii ay chemicals ku bedeli karayaan oo dhan ku bedelaan wixii uu keeni karayo dhibaatooyinna aanan danka gelin iminka korkii de kowkabkii baa halis ku jira nin faransiis oo jacques shirac la odhan jiray baa yidhi kowkabkiina planetkiina waa kaa ololaya annaguna dhan kalaan eegaynaa dambigii iyaa leh maxkamadna isma taagin haddana cilmiga xaggoogaama ka imanaya haddana aqoontii xaggoogaa muu ka imanaya haddana ma sheegayaan in ay dhibanayaashani aan nahay annagu in ay noo aqoonsadaan inay naga gardarnaadeen oo planeetkani dad kalaa idinla nool ee sidan waa lagu baaba-ayaa aanan la odhanin weli uma jeedaan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
v o a washington ayaad nagala socotaan magaalada qaahira ee dalka masarna waxaa ka dhacay shir lagaga hadlayo abaaraha soomaaliya waxaa ka qayb galay wakiilo matalaya dowladaha dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee jaamacadda carabta warbixintan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a ee bariga dhexe xuseen cismaan saxnuuni madax sare oo ka tirsan ururka jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay ayaa maanta ku qabtay xarunta jaamacadda carabta ee kaahira shir looga hadlayay xaaladda abaaraha ee dalka soomaaliya iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen ergeyga gaarka ay madaxweynaha ee arrimaha bani-aadamnimada iyo danjiraha soomaaliya u fadhiya masar ahna wakiilka jaamacadda carabta ee dalka soomaaliya sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka socday hay-adaha gargaarka carabta qaramada midoobay iyo hay-adaha daneeya howlaha gargaarka iyo bani-aadamnimada si ay isugu dubaridaan qorshahooda shaqo iyo dhaqdhaqaaqooda si ay wax uga qabtaan xaaladda cuntada ee kasii daraysa dalka soomaaliya ergeyga madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa si weyn uga mahad celiyey sida degdeg ah ay uga soo jawaabeen qabashada shirkan muhiimka ah ee lagu dhaqangelinayo go-aankii ka soo baxay shir madaxeedka wadamada carabta ee bishii hore lagu soo gebagabeeyey dalkaasi aljeria ujeedka shirkan lagu qabtay xarunta jaamacadda carabta ayaa ah in la isku duwo howlaha iyo dhaqdhaqaaqa wax looga qabanayo xaaladda cuntada ee kasii daraysa soomaaliya iyo in la iska kaashado abaabulka dhaqaale ee mustaqbalka dhow iyo midka fogba si wax looga qabto xaaladda bani-aadamnimo ee dalkaasi soomaaliya ergeyga madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ugu baaqay jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay in ay si deg deg ah wax uga qabtaan gurmadka loo fidinayo shacabka soomaaliyeed danjire ilyaas sheekh cumar abuubakar safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka masar ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta ayaa dhankiisa sheegay muhiimadda uu leeyahay shirkani oo ah mid lagu taageerayo soomaaliya isagoo carabka ku adkeeyey in dalkiisa uu ku sugan yahay xaalad cakiran oo u baahan gurmadka carabta iyo beesha caalamka waxaan ku xisaabtamaynaa dowrka jaamacadda carabta ee uu hogaaminayo xoqeyaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkayd si ay ula xiriiraan hay-adaha gargaarka carabta iyo kuwa caalamiga si ay u taageeraan soomaaliya ayuu yidhi danjire ilyaas sheekh cumar safiirka soomaaliya u fadhiya magaaladan qaahira ayaa shaaca ka qaaday in dhibaatada ay soo gaartay in ka badan saddex dhibic laba milyan oo qof oo soomaaliyeed ah kuwaasoo ay ku jiraan ilaa iyo laba boqol shan iyo afartan kun oo qof oo ku khasbanaaday in ay ka barakacaan guryahooda si ay cunto iyo biyo u raadsadaan gaar ahaan gobolada ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya shirkan oo ay ka qaybgalayaan madaxda jaamacadda carabta oo uu hogaaminayo xoqyaha guud ee ururka ku bahoobay dalalka carabta axmed abulkayd ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan go-aano deg deg ah oo wax looga qabanayo abaaraha ba-an iyo cuntayarida ka taagan dalka soomaaliya xuseen saxnuuni v o a qaahira
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmiya u xaqiijiyey in ciidamada dowladda soomaaliya ay qabsadeen amaba ay la wareegeen degmada aadan yabaal oo ku taala shabeellaha dhexe waxaa sidoo kale degmadaasi la sheegay in degmada keliya ee haatan al-shabaab kusii harhsan ee ka tirsan gobolkaasi shabeellaha dhexe ay tahay degmada la yidhaahdo ruunirgrood maalintii shalay ayay ahayd markii la sheegay in ciidamadu ay la wareegeen aadan yabaal inkastoo xalayto ay dibadda ku hoydeen iyadoo walaac laga qabay in qaraxyo iyo waxyaabo kale halkaasi lagu sii rakibay wariyaha v o a saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo jeediyey khudbad uu kaga hadlay dagaalka shabaab iyo deegaanadii ugu dambeeyey ee laga saaray kooxda ayaa bogaadiyey in ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ay al-shabaab kala wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada aadan yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dullay jiray waa ka guureen waa ka hureeleen kuma ayaan dagaalamin xataa ceelashii biyaha ku yiila ayay bambadii ka siibteen dadkiina inta afduubteenay kaxeeyeen yareen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqay karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabka jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan yabaal ayay ka siibteen labadii ceeloo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaleo laga sii eriyey kuwii horeo laga soo eriyeyna sidaasay yeeleen oo aan mithaal usoo qaato gobolka hiiraan kuwaanina siday yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliyada tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha shan iyo toban sano ayay dalka joogaan dadka soomaaliyeed shan iyo tobankaa sano jacaylkood iyo rabitaan dadka soomaaliyeed ay rabaan kuma ayaan joogin cabsigelin tahdiid muxuu ceebeyn yani dadka karaama dilid ayay ku joogeen boob dhac ay dhacaan ayay ku joogeen maanta ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cisigeeda soo ceshato inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ayay u istaagtay
madaxweynuhu waxa uu sheegay in gobolka shabeellaha dhexe in ay shabaab kaga sugan yihiin oo keliya degmada ruunirgood isagoo tilmaamay in saacado gudahood laga xoreyn doono wuxuu sheegay dowladda ay ka shaqaynayso in deegaanada laga xoreeyey si deg deg ah looga hirgeliyo adeegyadii arrimaha bulshada shabaab waa tegey waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeennii iyo degaanadeennii oo shan iyo tobanka sano oo dulleynayey oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda muwaadinimay lahaayeen inay helaan waaya midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda dad walba soomaaliyeed intay isku tagaan degaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu aha iskuul ugu samayn lahaayeen ama bar caafimaad kaga shaqeeyaan dowladduna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysaa waana la taagantahay madaxweynaha ayaa ururka al-shabaab ku eedeeyey in ay si ula kac ah u barakiciyeen dadkii degmada wuxuu kaloo xusay in shabaab markii ay ka baxayeen aadan yabaal ay ceelashii biyaha ka sii furteen bamkii biyaha soo saarayay meel kasta oo laga eriyey oo laga eriyey ceelka biyaha ku yiilay ayay bambada ka sii siibteen saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada aadan yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dullay jiray waa ka guureen waa ka hureeleen kuma ayaan dagaalamin xataa ceelashii biyaha ku yiila ayay bambadii ka siibteen dadkiina inta afduubteenay kaxeeyeen yareen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqay karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabka jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan yabaal ayay ka siibteen labadii ceeloo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaleo laga sii eriyey kuwii horeo laga soo eriyeyna sidaasay yeeleen oo aan mithaal usoo qaato gobolka hiiraan kuwaanana siday yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinayna ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliya tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha si kastoo ay ahaato degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo laba boqol shan iyo afartan kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda al-shabaab bariga shabeellaha dhexe saynab abuukar v o a muqdisho
geesta kalena gobolka hiiraan dadka maamulka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in meelihii laga qabsaday ururka al-shabaab ee gobolka hiiraan ay uga digayaan in dhibaato loo geysto dadka mastaafurka jidgooyooyina loo dhigto warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
xilli qeybo ka mid ah gobolka hiiraan uu ka soconayo dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa deegaano ku yaala waqooyiga gobolka waxa uu ka bilaabay ololo dadka looga wacyigelinayo islamarkaana loogu sheegayo ciqaabta uu mudanayo qofkii isbaaro dhigta gudoomiya jeyta ayaa goob fagaaro ah kula hadlay culamaa udiinka odayaasha iyo dhalinyarada deegaanka teedaan xubnihii uu gudoomiyaha la kulmay ayaa dhankooda waxay aqbaleen dalabka gudoomiyaha oo ah in sharciga la waafajiyo haddii la arko koox burcad ah oo jidgooyo u dhiganaya dadka musaafurka sheekh maxamed xasan cismaan oo ka mid ah culimada deegaanka ayaa waxa uu sheegay musiibada ka dhalata dhibka loo geysanayo dadka musaafurka in deegaanka oo dhan ay saameyn karto waxaa laga hadlaa waa isbaarooyin jidka la dhigtay wadankii la xureeyey in isbaarooyin la dhigtay arrintaasoo waxaa laga hadlaa dhibaatada uu leeyahay dulmiga bini'aadamka la dulminayo gaar ahaan midka musaafirka ahu deegaanka dhan uu saamayna qoom dhammaa waxaa loo halaagay nin taariku salaada oo uga dhaqdhaqday biyihii meeshii ka cabi jireen markaasee biyihii markay qaadeenay in alle intii xaafad la geey aa ilaahay cadaab ku soo dejiyey nabadoon xasan cabdi madax waxa uu sheegay in kan oday dhaqan ahaan markii horeba ay ka soo horjeedeen falalka burcadnimo
soomaalidu waama mahdaa ma taakaa la guuraa mase tabaraa la yidhi marka taaka waa gaaban tahee lama guura tabaraa la guuraa la yidhi waxaa loo leeyahay marka amay taakadii ka sokay tabaru kugu qabata ood gaari wayda taakadiioo balligaa awooda kuu diiddaa annaga tuugada horaan ula dirirsanayn qalbigaan ka nacnay carabkaan kala hadalnay yaddana awoodaan u waaynay tuugadaa raalli kama nihi islaamka in la dhibo ma rabno in la dhacana ma rabno ninkii hadda wiil daalima aniga hadda midkaaya hadduu jidka galo oo la soo qabto inaan idhaa wiilkiyaa iga xidhan ciddiyaa kalena wiilkaa laysoo dee waa xaaraan waxayna noqonaydaa inaan awal raalli ka ahay inuu birina ii dhaansho birina xoogaa macawisii wax kala yimaado gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi ayaa isaguna waxa uu goobta ka sheegay in dadka deegaanka aanu marno ogolaan in magacooda la xumeeyo
shabaab oo sidii loo galay aad og tihiinoo jabay hal xamboo ka midu inuntu xilligan soo wactamo waxaa idiga ilaali jirnay hadda ma aragteen musaafurkee laydigu kor dhibaatayna inuu soo yidhaahdo ma wax aan u dulqaadan karnaa war alla idigu dhaarshay aan iska qabanno nimanka tuugada oo magacayna suruxumayna intaan waddada ku soo juraya waxaan soo marnay nin waddada goynaasu uri ninkaa ma taqaanaa urin maanta ma aqaanaan ku uri dad musaafuroo hadda koortu taleefiya ka qaatay oo gabdhana cadaad ku shabiyuu ma nool yahaan idhi masiibadii kama soo bixin shabaabkii hadduu ka fakada annaga ma naga fakayey waa naga fakayey maray xisaabtu geli doontaa aan idhiya ka taga gudoomiya jayta ayaa wacad ku maray in tallaabo adag uu ka qaadayo kooxdii lagu helaa iyagoo isbaaro u dhiganaya dadka ku safraya gobolka iyo gobollada diriska la ah
qofka burcadka ahi wuxuu khiyaamo la kulmayo culimmada ay noo caddayso soo ma qofkii aan aqoon xitaa waa loo sheegay waxa adduunka ka jirana anaa sheegaya taaka islaamnimadayda gaasira oo nin muslima maahi haddaan aqbalo in isbaaro la dhigto hadda yaa saaka geed ku xidhan ama isbaara jirtaa nin baa xidhana saakaa naloo daaya arrimaa la leeyahay yo inaan isugu imaan ninkaan dariiqa isku helno war burcadow kuwa jidka gelayow ilmaada reebna kala badbaadiya soo gala ciidamada xoolihiinna ilaashada furmaha nala taga cadowga wax ka dila taasaa idiina taariikh dhaanta idiina nolol dhaantee haddaad diiddaan haddaan guryihiinnu idi tebin oo meelaad ku dambayseen aan la weyn waxa aan ka shaqaynayaa baadil ahaa shabaab waaba ka adkaana waana dhammaystirayna horta isaga warkiisu waa iska dhammaaday maalintii halkaa aan ka soo galnay teedaan ee nimankii shaadiinta ceelkaa gubeen harraadkii meeshaan ka jiray ka warrama yaa jimcada ma ilaahay baan ku mahadinaynaa oo ma allaan u noqonaynaa oo ma shukri iyo xamdi aan la imanaynaa mase waa takabburaynaa islaamkaan dhacaynaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
geesta kalena maamul goboleedka jubbaland saraakiisha ciidamada ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ka wadaan waayihii ugu dambeeyey deegaano ku yaala galbeedka magaalada kismaayo waxaana ay sheegeen inay halkaasi ka saareeyeen miinooyin loo malaynaya inay al-shabaabku ku aaseen sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka ayaa soo dhoweeyey howlgallada lagula dagaalamaya shabaab warbixintan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad korneyl gaboobe xasan barre taliyaha ciidamada daraawiishta ee jubbaland ee deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ayaa v o a uga warramay xaalka deegaanadaasi iyo sida ay markaa ugu guulaysteen in ay miinooyinkii deegaanadaasi la dhigayey ay gacanta ku dhigaan meeshan waxaa ku dhimatay shacab aad u fara badan xoolo aad u fara badan qaybtan hadda inaga dambaysa dhinaca buulo xaaji dadka ku dhintay ilaa siddeed y toban qof way dhan yihiin xooluhuna iyagu xisaab ma leh waddadii kale wadda kasta waxaa la geliyey miino waddan aad hadda soo marteen waad aragteen baan u malayn waxa yaalla ama godka yaalla waxa lagu laayay waa shacabun annaga ciidan ahaana wax khasaaraa nama gaarin nasiib wanaag laakiin shacabkii baa ku baaba'ay dagaalkaasi afar bilood oo toosuu socday waana soo abjarray ilaa aan ku guulaysanno ciddii miinadan dhigaysay dhammaanteed inaan laynno waxaan qabannay iyo waxaan laynno aan ka dhigno marka deegaanka waad u jeedaan saaka waxaad iigu timaadeen cabdulla biroole waa taliska guutada koowaad ee daraawiishta jubbaland kismaayo waxay noo jirtaa konton iyo shan kilomitir maxaan ku dhahday amni waxaa socda waad u jeedaa wasiiro xildhibaano dowladda jubbaland warbaahintii oo idinka ah wax maqan ma laha amnigu waa sugan yahay dhan kasta oo jaha kasta oon inii tilmaamo hadda wax cadow oo ka dhow ma leh waan ku guulaysana inaan ka adkaanno cadowga waana ka adkaanaynaa korneyl gaboobe xasan barre ayaa sidoo kale sheegay in ay gacanta ku dhigeen miinooyinkii ugu badnaa islamar ahaantaana ay gebagabadii ku guulaysteen in ay soo afjaraan weeraradii miinooyinka ahaa ee deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ka dhici jiray waxaan isla dabawareegnaba xilli habeennimo aan helay kooxdii dhigi jirtay miinada ee shacabka ku gumaadi jirtay duunyada ku gumaadi jirtay hal qof maanaan ka sii dayn hal qof maanaan ka sii daynin waan ku guulaysannay miinooyin cusub waxaan qarxinnay oo dawladda ay gacanteeda ku qarxisay labaatan iyo toddoba miino waxaan gacanta ku dhignay sagaal miino oo kumbud ah oo aan qarxin weli khasaarahooda ugu badan meeshu ka gaareenna halkaas ahayd markaan labaatan iyo toddoba miino qarxinnay sagaal miino aan gacanta ku dhignay iyagiina aan laynay weliba nimankan waxay ahayd niman iyagu miinada samaysan jiray biraha iyo qalabkan baa loogu keeni jiray duurkan bulaxaja ka sokeeya iyagaa samaysan jiray calaayo kulli xaal way noo suurta gashay ama aqoontanada ha ahaato ama tildoonkannaga ha ahaato waan ku guulaysanay nimanka inaan soo afjaro sidoo kale maamulka jubbaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku doonayaan in ay guluf ku qaadaan kaa oo ay ku doonayaan inay gacanta ku dhigaan deegaanada ka maqan maamulka inkastoo ciidamada maamulka jubbaland aanay u ruqaansan deegaanada ka maqan haddana waxaa jira abaabul xooggan oo ka jira gobolka iyadoona mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay si weyn u soo dhoweeyeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka soconaya meelo badan oo soomaaliya ka mid ahi suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhoweeyey howlgallada ka soconaya deegaano badan oo soomaaliya ka mid ahi dowladda jubbaland waxay hormood ka tahay oo ay taageeraysaa soo madaxweynaha buu ugu dhawaaqay dalab markuu ciidamada la shiraayo dagaalka lagula jira al-shabaab ee oo hormoodka ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud dowladda jubbalandna weligeed waxay ku taamaysay ku baaqaysa si wada jir ah in loola dagaalamo arxalaawyaasha waxaan hormood ka nahay la dagaalanka al-shabaab haddaannaha dowladda jubbaland haddii aan la idmo intaasaanu isku ognahay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
v o a washington ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay waa fiidnimo salaasaa lixda bisha disembar labada kun iyo labaiyo labaatanka wakhtiga inta inooga hadhay waxaad maqli doontaan warbixino kala duwan oo ay ka mid tahay barnaamijkii amuraha maraykanka dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban aan idin dulmaro shixnadii ugu horreysay ee raashinsida ee maraakiib ah oo ka yimaada dalka ukraine ayaa goor dambe oo isniintii shalaya gaadhay magaalada jabuuti deeqdaasi oo la sheegay in ay ku rarnaayeen xaddi dhan shan iyo labaatan kun oo tan oo ka mid ah qamadii amaba heed amaba sareen qofba sida uu u yaqaano kaasi oo laga soo raray dalka ukraine islamarkaana u socda dalka etoobiya war ka soo baxay safaaradda ukraine ee adis ababa ayaa lagu sheegay in shan iyo labaatanka kun ee tan ee qamadiga ah ee ukraine soo dirtay uu ka duwan yahay sareenka ama qamadiga ay qaramada midoobey caawimada ahaan ugu tala gashay wadamada ku yaala geeska afrika oo haatan ku jira abaartii ugu darnayd meelaha qaarna macaluul laga soo sheegayo hay-adda w f p ee qaramada midoobey u qaabilsan cuntada ayaa sheegtay in ay soo rarayso raashin ka imanaya dalka ukraine waxaana uu intaasi ku daray warku in toddobaadka soo socda la filayo in qiyaastii soddon kun oo tan oo kale oo qamadiya oo gaari doona dalka etoobiya kaasi oo ka imanaya dalka ukraine iyadoo shixnadda saddexaad oo shan iyo labaatan kun oo tan ka kooban iyadana loo diri doono dalka soomaaliya wadamada imaaraadka carabta iyo ukraine ayaa sheegay inay kala saxeixdeen heshiis ganacsi oo ku baxaya saddex bilyan oo dollar iyada oo la filayo heshiiskaasi inuu si rasmiya u dhaqan galo bartamaha sanadka soo socday labada kun iyo saddex iyo labaatanka wasiirka ganacsiga ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa warbaahinta u sheegay in imaaraadku uu dhexdhexaad ka yahay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine sidaasi daraaddeedna ay soo dhoweynayaan wadaxaajoodyada heshiisyada ganacsi ee u bilowday iyaga iyo ukraine heshiiskani wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyey ee imaaraadka carabtu ay la galaan waddan ku yaala qaaradda yurub waxaana la sheegay inuu soo bilowday hindise uu soo jeediyey madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski oo socdaal ku marayay wadamada khaliijka carabta bishii februari ee sanadkii hore ee labadii kun iyo koob iyo labaatankii fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal haatana etoobiya warbixinay daabacday jariiradda the washington post ee dalkan maraykanka ayaa looga sheegay in ilaalada etoobiya iyo dad tuula joog ahaa saddex iyo siddeetan maxbuus oo tigrey ah ay ku xasuuqeen xero ku taalla koonfurta etoobiya bishii noofembar ee sanadkii hore waxaana ay warbixintu tilmaamaysaa in dilkaasi uu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee loo geysto absi askar xabsi ku jirta tan iyo markii uu dagaalka tigreygu bilowday dhammaadkii sanadkii labadii kun iyo labaatankii oo haatan ku dhow laba sannadood inka badan warbixintan uu qoray wargeyska washington post oo v o a ay soo xigatay waxaa soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan wargeyska washington post ayaa sheegay in dilkan aan horey loo sheegin uu dhacay bishii nofembar koob iyo labaatankeedii sanadkii laba kun koob iyo labaatan kaas oo ka dhacay xero u dhow magaalada mirab abaya oo ay ku jireen in ka badan laba kun oo askari oo tigrey ah oo la xiray dad goobjoogayaal ah ayaa waxaay u sheegeen wargeyska in lix iyo toban ilaa iyo siddeed iyo toban ka mid a ilaalada xerada ay rasaas ku fureen maxaabiista gelinkii dambe ee galabnimadii uu dilku dhacay taas oo keentay in dad badan ay u cararaan duurka oo ay eryadaan askarta etoobiya warku waxa uu sheegay in markii ay saacad socdeen ay qaar ka mid ah dadka baxsaday la kulmeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay ka codsadeen in la caawiyo taa beddelkeeda ay koox ka kooban ugu yaraan boqol iyo konton qof ay baangado ulo iyo dhagxaan ku weerareen tigreega goobjoogayaal ayaa sheegay in xubnaha kacdoonka sameeyey ee deegaankaasi khaldan loogu sheegay dadka tigreega ah inay ahaayeen maxaabiis dagaal kuwaas oo mas-uul ka ahaa dhimashada rag deegaanka ah oo ciidanka ka tirsanaa wargeyska the washington post ayaa sheegay in askarta la dilay midkoodna uusan ka mid ahayn dagaalyahanada ka soo horjeeda ciidamada etoobiya weeraradan ayaa dhacay xilli ciidamada tigreega ay ku sii siqayeen magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya maxaabiista sheekada lagu waraystay ayaa ku qiyaasay in weerarada ay ka dhasheen cabsi amaba rabitaan aargoosi meydadka saddex iyo siddeetanka qof ee tigreega ah ayaa lagu daadiyey xabaalwadareed ka baxsan xerada xabsiga sida ay sheegeen goobjoogayaal waxaa la isu dul saaray sidii qoryo oo kale mid ayaa sidaasi yiri wargeyska the bost ayaa sheegay in uu waraystay in ka badan labaatameeyo qof oo ay ku jiraan maxaabiis shaqaale caafimaad saraakiil iyo qaraabo gudaha joogta sheekada la daabacay axaddii dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe ee etoobiya iyo gobolka waqooyiga tigree ayaa qarxay bishii nofembar ee sanadkii dhinacyada ayaa hadda waxa ay ka shaqaynayaan faahfaahinta heshiiska xabad joojinta
aad bay umahadsantahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay v o a ka soo xigatay wargeyska the washington post haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar
doorashadii xilliga dhexe ee maraykanka ka dhacday bishii noofembar siddeedeedii waxay ahayd mid ay awooddooda iyo heerka taageerada ay haystaan ay ku tijaabinayeen labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga xisbiga jamhuuriga ayaa olole xooggan ugu jiray in uu la wareego hoggaanka labada gole baarlamaan ee senatka iyo hawska ama aqalka hoose iyo aqalka sare hase ahaatee waxay tiro aad u yar hoggaanka ku qabteen aqalka hoose ee wakiilada halka aqalka senadkana ay waayeen hal xildhibaan iyada oo haatan xisbiga dimuqraadigu uu haysto konton xildhibaan halka xisbiga jamhuurigana uu haysto sagaal iyo afartan xildhibaan sidaasna waxaa weli hoggaanka ku sii haynaya xisbiga dimuqraadiga waxaase haatan isha si weyn loogu hayaa doorashada ku-celiska ah ee ka socota gobolka gorgiya taas oo ay si weyn ugu loolamayaan senatarka ka socda xisbiga dimuqraadiga ee haatan kursiga ku fadhiya waa rafael warnog iyo musharaxa jamhuuriga ee la tartamaya hersher walker waxaan dareenayaa in aan hore u dhammaynayo mar kale ayaan ku celinaynaa sidaasna waxaa yidhi warnog musharaxa xisbiga dimuqraadiga sidoo kale musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa isagoo ololaha ku jira waxa uu sheegay wakhti dheeraada uma hayno wixii ay dalkan ku sameeyeen muddo laba sano ah ayuu yidhi labadan musharax ayaa haatan soo dhammeeyey ololihii ugu adkaa ee gobolkan ka dhaca waxaana maanta socota doorashadii ugu dambaysay ee lagu kala saarayey labadan musharax ee madowga ah iyada oo la filayo in goor dambe oo caawa ah lagu dhawaaqo musharaxa guulaysta doorashadan zahre abukar waa mid ka mid a xubnaha firfircoon ee ku nool gobolka gorgiya ee u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka siyaasadda musharaxan xisbiga dimuqraadiga laba sano ka hor bay dad ku doorteen arrin sidan oo kalea bay ahayd codkiisa badanaa wuxuu ka helayaa dadkan laaji'iinta soo gala iyo madowga mitraadlana degan oo lagu lagu qiyaasay inay yihiin shan dhibic labo
haddii walker oo ka socda xisbiga jamhuurigu uu guulaysto labada xisbiba waxay helayaan min konton xildhibaan oo aqalka senadka ah maadaama madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka kamala harris ay codkeeda ku kala saarayso haddii codadka goluhu ay isla ekaadaan taas ayaa xisbiga dimuqraadiga u sii sahlaysa in ay golaha hoggaankooda sii hayaan haddiise musharaxa xisbiga dimuqraadiga ka socda uu guulaysto waxay guushaasi fursad u siinaysaa xisbiga dimuqraadiga in ay si madax bannaan u soo dhistaan guddiyada golaha senadka falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashada gorgiya ay muhiimad gaara u leedahay hoggaanka golaha gaar ahaan dhismaha guddiyada haddaba doorashadani muhiimad intee la-eg ayay xambaarsan tahay waa kan maxamed sheekh xuseen oo falanqeeya arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
wax badan ayay muhiim u tahay horta doorashadii oon hore markaan dib ugu laabto oo november sideedeedii dhacday sida la saadaalinayay waxaa la saadaalinayay in xisbiga waddanka haysto xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynaha uu ka socdo iyo aqalka sarena haystay aqalka hoosena haystay saddexda isku haystay in doorashadaas dhexe ay luusgarayn doonaan oo si fiican ay u luusgarayn doonaan maxaa la doorashada aqalka hoose sida markii doorash doorashadii november lagala saadaalinayay tii ma aysan dhicin oo xisbiga dimuqraadiga wuxuu soo ceshtay aqalka sare aqalka hoosena wax yar ayaa looga qaaday marka markaad isku soo duuduubto waxaa la dhihi karaa xisbiga dimuqraadiga doorashada la galay november guulo waaweyn ayaa usoo hoyday marka kursigan wuxuu ka wuxuu daba socdaa doorashadii la galay bishii november sideedeedii marka waxay muhiim ugu tahay xisbiga ku guulaysto kursigan oo maanta loo dareerayo doorashadiisa gobolka georgia in awoodda ay miisaan ku lehaan doonto aqalka sare inkastoo hadda xisbiga dimuqraadiga ou haysto aqalka sare oo hataa haddii ou ninka ay wataan dimuqraadiga ou ousan helin doorashada laakiin haddana waxay muhiim ugu tahay xisbiga dimuqraadiga in ay sii siisa awood badan oo markaas ay ka kaaftoomi karaan waxyaalo badan oo markaas la meelmarin kara madaxweynaha ajandihiisa iyo siyaasadiisa intaba amy desy oo ka tirsan jaamacadda american university ayaa u sheegtay v o a waxay muhiim u tahay qaab dhismeedka guddiyada taasoo markii hore ahayd mas-uuliyad la wadaago haatanse waxaa guddoonka guddiyadu uu yeelanayaa shaqo cad waxayna ka go'aan gaadhi doonaan waxyaabaha hor imanaya golaha ayay tidhi walker musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa olole aad u xoogan galay si uu kursiga uga riixdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga hase ahaatee waxaa jira eedo ku soo baxay kuwaas oo laga yaabo in ay xagaldaaciyaan ololihiisa waxaana ka mida su-aalo laga keenay dhinaca cashuur celintiisa iyo weliba inuu gobolkaasi si rasmi ah u degan yahay iyo in kale candidadka ama musha musharaxa u ordaya xisbiga republicanka waxaaba laysku haysta inuu magaaladan degan yahay gurigiisii ama adressku qortay uu yidhi magaaladu ka degan yahay ama state of state of georgiu ka degan yahay waa guri mar hore la kareeyey oo dad kala degan yihiin markuu ololihiisa ku jiray hadal ka fakadayna wuxuu yidhi waxaan deganahay state of texas marka muran weyn baa ka jira ana waxaan u malaynayaa inay taasi ay ay saameyn ku yeelan doonto codkiisan dambe uu helayo hase ahaatee musharaxani waxa uu isku hadlaynayaa codadka dadka caddaanka ah isagoo dhinaca kalena taageero badan ka helaya madaxda sare ee xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee donald trump
walker waxaad moodaa inuu uu raacayo socodkii madaxweynihii trump madaxweynihii hore maraykan inuu socodkiisi leeyahay codkiisa badan wuxuu ka hedlayaa dadka caddaanka ee degan
mar kale ayaan maxamed sheekh xuseen weydiiyey waxaa natiijada doorashadan ka soo baxdaa ay ku soo kordhin karto xisbiga ku guulaysta kursiga gobolka georgia wax badan ayay oga dheeran tahay haddii aqalkan georgia kursiga oo xisbiga dimuqraadiga ay ku tartamayaan ay helaan waxay muhiim u tahay doorashooyinka soo socda labada kun labaatan iyo afarta oo oo xitaa xeer madaxtinimo leh ayay muhiim u tahay waxayna ka turjumaysaa awoodda xisbi walba oo ku leeyahay gobolkaas tusaale ahaan dadka maanta codayn doono hadday u codeeyaan dadka codeeya hadday intooda badan u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga macnaheeda waxaa waaye oo xisbiga dimuqraadiga oo guulaysto ama xisbiga republicaanka oo guulaysto macnaheeda waxaa waaye dadkii georgia ka codeeyay maanta intooda badan intii codaysa intooda badan waxay raacsan yihiin xisbigaas fikir ahaan marka waa wax lagu xisaabtami karo waa awood lagu xisaabtami karo oona ka turjumaysa awoodda xisbigaas oo ku yeelan kara gobolka georgia labada kun labaatan iyo afarta marka taas waa mid midda labaad haddii xisbiga uu ku guulaysto matalan dimuqraadiga oo kaleento waxay sii xoojinaysaa madaxweynaha ajendahiisa oo siyaasadeed inta ugu dhiman labada sano u hartay in wixii la meelmarin kara la meelmariyo marka waxay heli doonaan markaas awood buuxda oo kalsooni badan ay ku jirto oo markaas aqalka sare ayagoo ay awood fiican ku leeyihiin oo markaas la meel maraya siyaasadda madaxweynaha iyo ajendaha xisbiga intaba doorashadii dhacday bishii noofembar sideedeedii ayaa labada musharax waxay heleen tiro aad isugu dhow inkasta oo musharaxa xisbiga dimuqraadiga u tartamaya uu ka sarreeyey musharaxa ka socday xisbiga jamhuuriga ilaa toddoba iyo soddon kun oo cod haddana midkoodna ma helin codad ka sarreeya konton boqolkiiba taasina waa sababta keentay in ay mar kale dib u tartamaan rafael warnak ayaa taariikh cusub ka dhigay gobolka georgiya isaga oo noqday mudanihii ugu horreeyey ee gobolkaas laga soo doorto ee madow ah ee ku matela aqalka senatka dhegaystayaal intaasna waxaa inaga eeg barnaamijkeennii amuuraha maraykanka
aad buu mahadsay ismaaciil xuseen farjar oo noola socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha maraykanka haatana kusoo dhowaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladda amniga ee dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho maxay ka beddeli kartaa dadaalka ay wadaan baarlamaanka soomaaliya ee ku saabsan in aad loo ilaaliyo dhaqdhaqaaqyada xildhibaannada iyo dadka markaasi iyaga ilaalinaya mase tahay arrintaasi mid lid ku ah xasaanadda iyo markaasi daryeelka gaar ahaneed ee xildhibaan ku mudan yahay waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya muslaf bashiir xaaji goobdoon oo muddo dheer ku noolaa waddanka switzerland oo dhowaan ka soo laabtay dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo cabdirashiid buulle gooni oo ku magac dheer baa kaale oo ka faallooda arrimaha bariga afrika waxaan ku bilaabayaa muslaf bashiir xaaji goobdoon waa mahadsan tahay yaasiin waxaan iminka ka imid magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya in muddo aan moogaay mar kasta aad muqdisho tagto waxaad arkaysaa isbeddel dhinaca horumarka bulshada ah waxaan kaloo aad iga qanciyey isbeddelka ka dhacay muqdisho shacabka soomaaliyeed ee degan caasimadda ay sheegayaan in dowladdii federaalka soomaaliyeed oo hadda curdunka ah ay bilaabatay inay isbeddello ka sameeyeen xagga amniga gaar ahaan jidad badan oo ka xirnay xaafadaha in wasaaraha soomaaliya uu ku dhawaaqay in dib loo furo taasna waxay muujinaysaa in dadkii ganacsatada ahayd iyo dadkii deegaanka ay dareemayaan in ay ganacsigoodii iyo nabaddii muqdisho ay dib u soo noqotay dhinaca kale waxaa jira xildhibaanadii labada aqal oo ayagana doodo aan loo baahnayn iminka ka soo jeedinaya baarlamaanka dalka soomaaliya wuxuu galay dal gaar ahaan caasimadda muqdisho dagaal ay waxaa kula jira argaxisadii goobihii ay joogeen ayaa laga xoreeyey marka waxaa la rabaa xildhibaanada labada aqal iyo dowladda golada wasiirada inay midoobaan loo midoobo in xildhibaanadu ay ogolaadaan in xilli dagaal lagu jiro aysan ahayn xilligan xilli xasaanad iyo baaritaan in la diido taas qalad ayan u arka aniga cabdirashiid buule gooni
walaal waa mahadsantiin idaacadda v o a iyo barnaamijka yaasiin weriyaha rugcadaaga ah iyo bashiir goobdoon waaba idiin mahad celinayaan inaan arrintan ka hadalno mawduucan waa mawduuc muhiim ah anigu ma qabo goobdoon waa ku khilaafsannahay xaaji goobdoon arrinkiisa waa ku khilaafsanahay hay-adaha amniga waxa ay sugayaan waa inay si kale oo baaritaan oo dabagal a loo suga laakiin qofkii lasoo doortay wasiirka agaasimaha qofka xushmada leh waa inaan xushmada laga qaado anziluu manaasilahum baa nabiga sal allau alay wasalam ka sugan marka ninka xildhibaanka waa in xasaanadiisa la ilaaliyaa amnigiisana la sugaa markii hore qaab hore loo kontarolo kaararkooda iyo sistamkooda iyo markay soo gelayaan iyo hoteelkiisa iyo marka horeba amnigiisa la ilaaliyo wey oo hay-adaha amniga inay iska xil saaraan markay magaalada socdaanna waa in xasaanadooda la ilaaliya aan sharafta laga qaadin haddii sharafta laga qaadana dadkao dhan waxay noqonaysaa in argagixisada loo geliyo marka waxaan qabaa ciidamada dowladda iyo hay-adaha amniga waa inaysan isku khaldin xasaanada uu qofka shaqsiga a leeyahay oo dalka hogaanka sare ah iyo wax hay-a iyo amniga in la sugo waa in laba loo kala saaraa ciidankana loo tababaraa hababka amniga loo sugayo madaxda iyo dadka shaqsiga caadiga anigu waxaan u arkaa xildhibaanada labada aqalba ayaga ayaa amnigooda la sugayaa waxay ahayd inay u mahadnaqaan ama ay abaalmarino siiyaan hay-adaha amniga muqdisho markaad maraysid waxaad dareemaysaa in goob kasta ay taagan yihiin ciidamadii nabad sugidda ciidamadii booliiska ay rabaan inay shacabka iyo xildhibaanada amnigooda sugaan marka xildhibaanada waxay wataan gawaari ay saaran yihiin ciidamo hub wata marka mala kala saari karo inay yihiin ciidamada saxda ahay inay yihiin kuwa wax qarxinay marka xildhibaanada waxaa laga rabaa waaqiciga inay abaaraan xilliga lagu jiro waa xilli dagaal maaha inay dhahaan annaga ayaa waxaan rabnaa inaan nala baarin haddaan ayaga la baarin dhibka waxa uu gaaraya waa ayaga wax la bartimaadsan waa ayaga marka taas waxaan waa ka soo horjeedaa waxay ahayd hay-adaha amniga in abaalmarimo la siiyo maadaama amnigii ay sugeen
cabdirashiid baa kaale waxaad dareemaysaa sida hadda xoogaalnimadiisa joogtada ah ee uu kaga yimid dalkii ee uu tilmaamayo goobdoon in ay tahay in mas-uuliyaddu amnigu ay dadka oo dhan wada saaran tahay marka haddii jaantaar rawan ay noqoto nin walba hub iska wato sidee lagu ilaalin karaa amniga walaal hadda xukuumadda dowladdii hore oo tan ka horreysay oo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo khayre iyo rooble ay hoggaanka ka ahaayeen lixdii sano oo jirtay siyaasiyan baa lasuqraa xildhibaanada amnigooda wuu sugnaa magaalada meelo badan baa la degay jakboyntiyadii waa yaraayeen aad ba amniga dabagallo kalea lagu sameynaya laakiin ninka xildhibaanka ah si kastoo dowladda ugu kacsan yahay gurigiisana waa tegaya maalinkii uun kudarsiinada iyo shoobaraha dhacay wixii qalalaasii dhacay ma ogii inta kale xildhibaan kasta xor buu ahaa amnigiisana waa la sugaya marka dowladdu waa inay la timaadaa siyaasad ninka madaxda ah iyadoon shaatiga laga siibin oonan la ceebayn oonan la bahdilin oonan dalkiisi la nacsiinin inay la timaado way tababar iyo siyaasad macno leh oy ku hagto oy amniga ku sugto oo howlgalka intaan la bilaabin wadanka emergency low kuma jiro wuxuu ku jiraa xaalad caadi ah argagixisada dagaalkeeda waa soo socotay marka se dowladda xukuumadda cusub oo xamse cabdi barre isaga waxaa laga rabaa inay la timaado xukuumadda balaan cad oo amniga ku saabsan ayadoona dadka shaatiga laga xasin ciidanka la habeeyo ciidanka marka hore gacanta lagu dhigo waxay soo yaraanaya qalalaasihii doorashada kala guurkii dhacay in ciidanka dib loo habeeyo wixii ka dhacay laga saaro laakiinse in madaxdii sharafta laga qaado oo diblomaasinimadii iyo xasaanadii iyo haybadii lagu xadgudbo ani arrintaas khalad baa arkaa arrinta baarlamankana waa taageersana
goobdoon waxaa weli soconaya doodo baarlamaankii ka soconaya haddee baarlamaankuna isagaa sharci dejintii qaabilsan hay-adaha amniga ee ra-iisul wasaaraha uu hoos taga iyo madaxweynaha iyo wada shaqaynteedu see ay tahay ani waxaan u arkaa baarlamaanka waxay ahayd guddiga amniga iyo arrimaha gudaha inay arrintan u gudbiyaan guddiga hoos u baaro maahan xildhibaanada inay la soo istaagaan kaarkii baa layga baaray kaarkaygaa lay weydiiyey eriddaa layga xiray liidaan u socday waxay keenaydaa xildhibaanadu inay sumcaddii bulshada u heyday ay hoos u dhacdo dowladda xamse cabdi barre ee dan qaran waxay sameeday isbeddel weyn jidadkii ayay waxay u furtay shacabkii dowladdii farmaajo waxay ahayd in jidadku xirnaayeen aan meel la mara la waayey iminka aan muqdisho aan ka imid ganacsigii waa furmay dadku jidadka ayay marayaan waxay dareemayaan inay nafiseen marka dowladdu shacbiga ayay u shaqaydaa xildhibaanadu waa inay gartaan inay shacabka ay u yihiin wakiilo waa inay ka xishoodaan inay baarlamaanka la soo hor istaagaan annaga yaana la waardiyeen iyo annaga kaarkana kaga qaado taas ayaga waxay ku tahay sumcad xumo xaaladan kala guurkee dalku hadda uu marayo si amniga lagu sugo maadaama adigu aad taageersan tahay in xataanadooda la ilaaliyo oo baaritaanka laga yareeyo maxaad xal u aragtaa bakaale wallahi xal waxaan u arkaa aniga kolleyba dalku waxaa la yidhi mashaqo dhaqan baa lagu jiraa oo dhib aan ku dhex jirnaa la rabaa in lala noolaado waa in dee dowladdii aynan la timaado mas-uuliyaddii iyo dadkii dowladda u sarreeyay hogaankiina hadda ani waxaan qabaa dowladda arrintan argagixisada dagaalkeedo dadka soomaaliyeedna waa u diyaar in argagixisada la dirtiro laakiin waxaa maqan balaankii dowladda ahaa oo isku xiri lahaa dadka maamul goboleedyada oo siyaasad cad baa waxaa laga rabaa xukuumadda iyo madaxweynaha inay la yimaadaan ku qanciyaan golayaalka dowladda iyagu ay ku heshiiyaan oo xukuumadda iyo baarlamanka ay wada fadhiistaan madaxweynaha uu u dhexeeyo cadaaladii la dhiso oo maxkamadihii systemkii la dhiso iyadoo siyaasad cad lagu wajaho argagixisada iyadoonan odayaalka iyo xasaanada iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo diblomaasiyiinta aan sharafta laga qaadin ugu dambayntii mustafa bashiir xaaji goobdoon maxaad xal u aragtaa xal waxaa u arkaa xildhibaanada sharafta leh inay mudan yihiin in xasaanadooda la dhowro laakiin xilligan waa xilli dagaal waa inay shacabka soomaaliyeed ku taageeraan in amnigooda la sugo si ayagana amnigooda loo sugo taas aanay u jeedi lahay wixii kalena ay u jeediyaan guddiga amniga iyo guddiga arrimaha gudaha aad ayaad umahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen mustaf bashiir xaaji goobdoon oo muddo dheer ku noolaa waddanka switzerlan oo dhowaan ka soo laabtay muqdisho dalkaas soomaaliya iyo cabdirashiid buulle gooni baa kaale oo ka faallooda arrimaha bariga afrika labadun waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli kala fursadaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayey xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaarahana waxaa haatan socota ciyaaro dhex mareysa wadamada morocco iyo weliba xulka dalka spain wax gool ah ma la kala dhalin ilaa hadda waqti dheeraada ayaana lagu daray wixii kasoo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dhinacii heesaha ayaynu markana jaleecaynaa naxariistee codka macaan ee fanaankii cumar dhuule cali ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenni fiidnimooyinteena mar kale hawada ku kulmaynana waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo